subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington d c waa subax sabti ah taariikhduna ay tahay koob iyo labaatanka bisha mey ee sanadka labada kun labaiyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha kaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly dot com iyo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idila socodsiinaya anigoo ah xuseen bare qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka jubbaland oo ka hadlay xaaladda gobolka gado kadib doorashadii madaxtinimada soomaaliya waxaan rabaa inaan u soo dhoweeyo oo aan bilowno gobolka gado caqabadihii jiray inay intaa ku ekaadaan waxaan rabnaa inaan ka bilowno kaabsiladii sidii qorshuhu ahaa markii horeba ay garbaari ugu horrayn doonto haddii ilaa yidhaahdo in maamulkii la daadejin doono inayna u baahnaanaynin hebel baa lasoo magacaabay hebel baa lasoo magacaabay deegaan walba ay dadku iyagu soo dooran doonaan maamulkooda
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixinno ku saabsan soomaali ka qaybgelaysa doorashada dalka austreeliya magaalada toronto ee dalka kanada oo ay ku soo badanayaan gawaadhida qaaliga ah oo la xadayo iyadoo dadka laga xadayna ay soomaali ku jirto iyo weliba qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ruushka ayaa ku dhawaaqay inuu si buuxda gacanta ugu hayo dhismaha warshadda ee asvastal ee magaalada mariobol ee koonfurbari ukrain wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku xaqiijisay in ciidamada ruushku ay la wareegeen guud ahaan dhismaha kadib markii dagaalyahanada ukrain ee difaacayay ay isdhiibeen boqolaal dagaalyahanaha oo ka tirsan waxaa loogu yeedho azof brigade ayaa lagu daadiyey gudaha dhismaha warshadda iyagooo isku dayaya inay jebiyaan go'doominta ruushka gudaha xarunta guutada asof waxa ay u adkaysatay dhowr toddobaad oo duqeymo xoogan oo uu ruushku waday iyo go'doomin neefqabatin ah shirkadda tamarta ee gazom ee ay leedahay dowladda finland ayaa sheegtay in ruushku uu joojiyey gaaska dabiiciga ah ee uu siin jiray finland finland waxa ay diiday inay ku bixiso saadka gaaska lacagta ruubalka ee ruushka laakiin joojinta saadka ayaa sidoo kale imanaysa kadib markii finland ay ku dhawaaqday codsigeeda xubinimada ururka nato gazom waxa uu ay sheegtay in tallaabadaasi ay tahay mid nasiib darra ah balse waxay shirkaddu intaasi ku dartay in aanay samayn doonin ama ay saameyn ku yeelan doonin macaamiisha inkasta oo colaadda ukrain ay ka jirto ruushku waxa uu sii wadaa inuu gaaska siiyo dalal badan oo yurub ah kadib markii dalalka reer galbeedku ay cunaqabateyn kusoo rogeen ruushka dagaalka awgis moscow waxa ay sheegtay in wadamada aan saaxiibada ahayn laga rabo in ay lacagta ruushka ku weydaarsadaan ganacsiga ay la leeyihiin dalkaasi ruushka subax wanagsan degeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga e v o a oo si toosa idinka imanaysa washington madaxweynaha jubbaland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada kismaayo ayaa ka hadlay xaaladda gobolka gado oo ay isku hayeen xukuumaddii uu hogaaminayay madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale waxa uu ka hadlay sidii loo qaadi lahaa howlgallo ka dhan ah al-shabaab iyo arrimo kale faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo ka soo diray wariyaha v o eda aadan maxamed salaad shirkan jaraa'id ee madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam uu ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ahi oo la xiriira xaaladaha dalka gaar ahaan marxaladihii jubbaland ay soo martay muddadii uu dalka maamulayay madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo isagoona soo hadal qaaday xaaladaha gobolka gado oo uu sheegay in gobolkaasi uusan jiri doonin maamul loo magacaabo balse ay dhisi doonaan golo deegaan si loo daadijiyo maamulka dadkuna ay soo doortaan hoggaanka ay doonayaan inuu maamulo sidoo kale madaxweynaha jubbaland ayaa ugu baaqay guud ahaan shacabka jubbaland in ay iscafiyaan si looga gudbo xaaladiha adkaa ee dhanka siyaasadda ee soo maray dadka jubbaland waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta reer jubbaland gaar ahaan gobolka gado oo culaysyo badani sannadihii lasoo dhaafay ay naga haysteen gaar ahaan xukuumaddii xilligaa jirtay iyo isqaqabsi siyaasadeed jubbaland uma baahna isqabqabsi uma baahna siyaasadda iskaga hor yimaado wax colays siyaasadeedoo maanta qofna qof ku hayaa ma jirto waxaan u baahannahay jubbaland mid ah shalay jubbaland dib heshiisiin iyo wax ku dhisatay maantana tii baan diyaarunahay ma jiro qof jubbaland oo maanta aan intaa in laygu qabno waxaan rabnaa dadku inay iscafiyaan waxaan rabnaa in laysdhex maro waxaan rabnaa in qof waliba xuquuqda muwaadin ee uu leeyahay inuu qaato haddii ilaahay idabkeeda leeyahay waxaan rabaa inaan u soo soo dhoweeyo oo aan bilowno gobolka gado caqabadihii jiray inay intaa ku ekaadaan waxaan rabnaa inaan ka bilowno kawnsiladii sidii qorshuhu ahaa markii horeba ay garbaari uga horeyn doonto haddii ilaa yidhaahdo in maamulkii la daadejin doono inayna u baahnaanaynin hebel baa lasoo magacaabay hebel baa lasoo magacaabay deegaan walba ay dadku iyagu soo dooran doonaan maamulkooda madaxweyne axmed maxamed islaam ayaa soo dhoweeyey go-aankii madaxweynaha maraykanka ee ahaa in la kordhiyo ciidamada maraykanka ee soomaaliya si loola dagaalamo kooxda al-shabaab sida uu hadalka u dhigay waxaana madaxweynaha cusub ee soomaaliya uu sheegay in ay ka wada hadleen sidii howlgallo loo qaadi lahaa culayska soomaaliya jiray dhowr sanaad afar sanoo lasoo dhaafay waxaa ciidamada ay ku mashquulsanayeen siyaasado iyo dana kale waxaan rabnaa in loo soo jeesto la dagaalanka shabaab waxaan uga faa'iidaysanaynaa weliba iyada oo ay hadda dowladihii naga caawin jireen oo go-aanno qaateen in arrinta la dagaalanka shabaab la xoogeeyo awood la awoodeeyo dagaalkaa lagu talagalo loo wada xayd inaan middaas soo dhoweyno waxaan u baahannahay inaan ku talagalno askariga annaga shaqo kala qabanayay maanta qoriga aan haynay si kale loo isticmaalayay in kulligii aan isugu geyno la dagaalanka shabaab xor ma nihin deegaanadeennadii baa la haystaa dadkaygii baa dhiban abaar hadday ku dhacday hadday fataxaad ku dhacatona waxba uma qaban karayno aan culayska saaro waxaan u baahannahay hal qorshe dagaal oo soomaaliya oo la qaado hal mar oo aan ku talagalno inaan midkaas kaga jawaabno shabaabna aan deegaanada kaga xorayno biidn illaahi saddex bilood ma qaadanayso arrintaa hadday aynu samayno markaa madaxweyne xasan sheekh oo horeyna dagaalkaas qayb libaxle uga qaatay garanaya wuxuu ahaa maanta ninka cusub aan ahay waxaan aad ugu soo dhoweynaya waanaan ka wada hadalnay inay arrinta koow iyo laba iyo saddex u tahay in deegaanada la xoreeyo inkastoo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam uu sheegay in gobolkaasi arrimihiisa xal laga gaarayo ayaa haddana waxaa arrimahaasi si weyn uga soo horjeestay maamulka gobolka gado garabkii taageersanaa dowladii hore ee madaxweyne farmaajo uu hogaaminayey maxamed cali xuseen diini gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka gado oo v o a la hadlay ayaa sheegay in ay dhankoodu doonayaan jubbaland la wada leeyahay sida uu hadalka u dhigay
jirtay waa og tahay sidii markii ninka maamulka kismaayo hogaadiye axmed madoobe uu yiri saddex dhibaan keensada aan qof kala soo baxa sidii aan waagiis uga qaadicnay madaxweyneyaal badan u ordeen xukunkiisa loo diiday sagaal bilood ay jiitan ku jirtay waagaas haddee maamulka kismaayo iyo maamulka geda kala noqon oo jubbaland oo oo yinaad garowda meesha kama jiro marka marka waa hadalka soo yeeray maamulka kismaayo marka rabaa inaan ku sheego magarad waa tahay xalka idinku maxaad u aragtaan si labada dhinacba isugu soo dhowaadaan xalku idinku maxaad u aragtaan xalka waxaan u aragnaa jubbaland kismaayo ka dhisan iyo jubbaland inka ka dhisan dhexdeeda lama rabo waxaan rabaa jubbaland la wada leeyahay oo si saxa loo qaybsado oo loo dhiso inay imaato xalku taasuu ku jiraa jubbaland dadkeeda wada xambaarsan oo rasmi oo laysla wada dhistay taasaan u arkaa xalka labadii sano ee lasoo dhaafay jubbaland iyo dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne farmaajo ayaa isku hayay cidda maamulaysa gobolkaasi oo ciidamo dowladda soomaaliya ka amar qaata ay geysay waxaana uu ka mid noqonayaa gobolkaasi marxaladaha adag ee horyaalla madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud si xal waara looga gaaro arrimaha gobolkaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
nagala socotaan waa laabta afka soomaaliga ee v o a magaalada toronto ee dalka canada oo ay ku nool yihiin soomaali badan ayaa waxaa soo kordhaya dhicista gaadiidka gaar ahaan kuwooda qaaliga ah iyada oo taasi ay keentay in duqa magaaladaasi uu dowladda federaalka ah iyo tan gobolka weydiisto in ay siiyaan caawimaad booliska magaalada ayaana xili sii horreysay dib u soo celiyey gawaadhi hore loo xaday oo lagu qiimeeyey malaayiin dollar wariyaha v o eda dalka canada xuseen nuur xaaji ayaa la xidhiiray soomaali gaadiidkooda laga xaday islamarkaana warbixin arrintaas ku saabsan magaalada toronto inooga soo diray arrinta dhicista iyo xadista gawaarida ayaa noqonaysa mid welwelgelinaysa dadka deegaanka sida uu qoraal ku sheegay duqa magaalada toronto john tory tan iyo bilowgii sanadkan waxaa la dhacay ama la xaday saddex iyo sagaashan gaari taasoo aada uga badan marka loo barbardhigo sanadkii hore oo isla xilligan oo kale la xaday kow iyo labaatan gaari habeenimadii arbacada ayaa u dambeysay oo saddex gaari lagu dhacay magaalada toronto duqa magaalada toronto ayaa tilmaamay in dhacdooyinkan badankood loo adeegsaday hub wuxuu warbaahinta u sheegay in arrintan ay tahay mid walaaceeda leh oo u muuqata inay ka dambeeyaan koox abaabulan waa arrin murugo leh oo ka sii daraysa ma eedaynayo booliska waxay la tahay waxaa dhacaya inay yihiin faldembiyeed agaasiman oo si aada loo qorsheeyey john tory duqa magaalada toronto ayaa jimcihii shalay warqad u qoray wasiirka maaliyadda ee gobolka ontario peter bethlem valvi wasiirka badqabka dadweynaha kanada marco mindigino iyo wasiirka gaadiidka kanada cumar al jabra isagoo weydiistay inay ka caawiyaan sidii loo wajihi lahaa arrinkan tory ayaa qoraalka ku yidhi xaaladan ma ahan mid sii socon karta waxaan idinka codsanayaa caawinaad waxa aan ku kalsoonahay wada shaqaynta saddexda heer ee dowladda oo kaashanaya booliiska toronto iyo booliiska kale ee toronto iyo hareeraheeda iyo hamilton in lagu joojin karo xadista gawaarida sii kordhaya wuxuu intaasi ku daray in dowladda gobolka ay booliiska toronto ku caawin karto dhaqaalo dheeri ah oo ay wax uga qabtaan dhibaatooyinka xatooyada ee sii kordhaya soomaalida ugu badan dalkan kanada waxay degan yihiin gobolkan ontario gaar ahaan magaaladan toronto weli si rasmi ah looma xaqiijin inay ka mid yihiin dhibanayaasha laga dhacay ama laga xaday gawaarida xilligan balse waxaa jira qaar ka mid ah soomaalida oo xilli sii horeysay laga xaday gawaari axmed daahir khaliif oo ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee magaaladan toronto ayaa xilligaasi iiga warramay arrinkan walaala horta gaariga waxaa layga xaday habeen anigoo shaqo ka soo baxan guriga gadaashiisa ku baakibay subaxii markii aan soo kacay oo baan gaarigi waayey markii aan waayeyna waxaan la xiriiray toronto boolis kabacdiina waxay dhaheen naga warsug waan baaraynaa gaarigaaga meesha uu ku maqan yahay riboodkaas aan sameeyey kabacdi waxaan ka warsugeeyey muddo bil ah dabcan isla wakhtigaasna waxaan kaloo u sheegay inshuransiga ama qolyaha caymiska oo waddankan waxaa ka jirta markaad gaari wadanaysa inaad bil kasta caymis lacag a dhiibtid si hadhow haddii gaarigaagii ay wax gaaraan ama lagaa xado ay lacagtii kuugu soo celiyaan marka bil ka bacdi booliskii markii baaritaankoodii bil u qaatay waxay igu dhaheen gaarigaas waa waa la xaday marka kuwa caymiska la xiriir marka ka bacdi kuwii caymiska baa lacagtii iisoo celiyey ilaayo waagiina gaarigii dee sidaas ahaa uu ku maqnaayo lagu xaday dad badan oo baabuur laga xaday oo soomaali ay qaar aan soomaali ahayn oo magaaladan toronto deganaa qaar baabuurtoodii dib baa loo soo helay booliska soo helay qaarna sidii gaariga aniga layga xaday oo kalea loo waayey oo ilaayo haddeer lama helin waxaa jira oo kale yar saddex bilood ka hor in laga xaday gaari yar guriga ila degan oo kale isagana gaarigiisi laga soo helay gobol kale oo waddankan ka mid ah kadibna sidaas uu gaarigiisi ku helay xeeldheerayaasha ayaa ku talinaya in dadka ay gawaaridooda dhigtaan meel xiran islamarkaana ay muujiyaan feejignaan marka ay gawaaridooda ka kaxaysanayaan baarkinka ama meesha gawaarida la dhigto laakiin waxay ka digayaan in ay isku dayaan dadka inay la dagaalaan kuwa dhacaya gawaarida oo qaarkood la sheegay inay hubaysan yihiin booliska magaalada toronto iyo magaalooyinka u dhow ee gobolkan ontario ayaa howlgallo ay fuliyeen dabayaaqadii sanadkii oo hore kusoo celiyey gawaari la xaday oo lagu qiimeeyey afar dhibic shan milyan oo dollar xuseen nur xaaji v o a toronto
subax wanagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a hogaamiyaasha dhaqanka ayaa door weyn ku leh nolosha soomaalida waxaana jirta in soddonkii sano ee u dambeeyey ay geeriyoodeen qaar badan oo ka mid a odayaashii hormoodka u ahaa hogaanka dhaqanka arrintan ayaa keentay in doorkaasi ay dhaxlaan hogaamiyaal dhallinyaro ah boqor cabdirashiid boqor cumar waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha dhaqanka ee dhallinyarada ah waxaana uu dhowaan dalka sweden kusoo gabagabeeyey tababar caalami ah oo ku saabsan dhexdhexaadinta iyo xalinta khilaafaadka dhaqanka ku salaysan khadka telefoonka ayaan kuula xidhiiray waxaana ugu horeyn weydiiyey waxyaabaha ku dhaliyey in uu tababarkan qaato
koorsada inaa qaato waxaa igu dhiirigeliyey kabacdi markaan kusoo biiray hogaanka dhaqanka soomaaliyeed hadda muddo loo joogo laba sano waxaan ka qayb galay xalin khilaafaad beelo soomaaliyeed oo beelaha aan boqorka ka ahay u ahay iyo beel kaleeto soomaaliyeed arrin colaad dhex martay qaabkii loo xalinayay khilaafaadkaas iyo sidii uu ku socday waktiga u qaatay ayaa waxay iila muuqatay inaysan dunida hadda casriga iyo qaabka loo xaliyo khilaafaadka inaysan isu waafaqsanayn wax badan oo wakti badan dhumisa iyo dadka xalinta khilaafaadka qaabka loo sameynayaan inay ahayd arrin mataqaanaa u baahan in la casriyeeyo islamarkaana si loo fududeeyo khilaafkuna uu u noqdo in si fudud xal loogu helo kabacdi waxaan asaasay xarun loogu talagalay inay ka shaqeyso xalinta khilaafaadka iyo horumarinta soomaaliya waxaan marka ku dhiiriday inaan raadiyo inaan helo aqoontii marka aan ku horumarin lahaa xaruntaas islamarkaasna waa jawaabkii shaqo maadaama aan nahay hogaamiye dhaqameed mar walbana u taagan arrinta xalinta khilaafaadka inaan helo marka xirfad aan ku gudan karo waajibaadkayga sidaas baa marka waxay iigu suurta gashay inaan hay-addan aan la xiriiro kabacdina aan ka dalbado inaan koorsigaa qaato koorsidana waxaa ilaahay igu soo gabagabeeyey si guul ah maantana waxaan ahay khabiir loo tababaray inuu xaliyo xalinta khilaafaadka dhaqamada iyo qabiilada iyo iyo diimaha maxaa kaaga soo kordhay markaa meeshaas waxaa iga soo kordhay wax badan wax badan oo runtii aan marka horeetana aan si practicala aan usoo arkay muddadii aan aanaan ku dhex jiray heshiisiinta beelaha soomaaliyeed iyo inta hadda aan koorsada ku dhex jiraba wax badan ayaan ka faa'iiday waxaana rajaynayaa muddo dhow inaan wax ka bedeli doono khilaafka ragaabiyey na inkastoo hadda aynu oran karno isbedelka cimilada oo aada iyo aada saameyn ku leh saameyn badan ku leh bulshadeena reer guuraaga maadaama ay cimiladu isbedeshay xiliyada roobaadaduna ay xiliyo badan ay dib u dhaceen kabacdi marka resourceka la-aantiis yaraanta resourciga iyo biyo la-aantana iyo abaaraha badan oo isxiga ay keenayaan in khilaafku uu bato waxaan ku rajo weyn lahaa marka annagoo la kaashanayna caalamka iyo dadka gargaara bulshada inaanu iskaashano islamarkaana aan bulshadana aan ka caawino in isbedelka cimilada dhibaatada uu keenay si aan u helo marka nabad iyo xasilooni inaan wadankeena kusoo dabaalno insha allah marka laga yimaado khilaafaadka ku salaysan daaqa iyo ood wadaagga waxaa jira khilaafaad kaloo soomaaliya u gaaroo ku saabsan dhinaca siyaasadda oo iyaguna dhaqanka dhinac ka soo gala sidee arrimahaas xal loogu heli karaa wax walba oo khilaaf ah ama ha noqdo mid siyaasadeed ama ha noqdo mid diimeed waxay leeyihiin xal way qaabkii xalka lagu heli lahaa iyo wadooyinka aan u mari lahayna waa waxyaabaha naloo tababaray insha allah marka anagoo la kaashanayna waayo aragnimada dadkii naga horeeyey iyo aqoonta aanu soo dhaxalnay waxaanu ku rajaynaynaa inaan ku guuleysan doono mid siyaasadeed mid diimeed iyo mid dhaqanba inaanu xal u helo
kaasi waxa uu ahaa boqor cabdirashiid cumar oo khadka telefoonka igu warramay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a saaka xiliga dalka australia waxaa loo dareeray doorashadii guud ee wadankaasi iyadoo soomaalida sanadkan si weyn uga qaybgelayaan doorashadaasi hadday noqon lahayd inay tartamaan amba inay codkooda dhiibtaan ibraahim cumar baafo oo ku sugan goobaha codbixinta ayaa koo dhoweyd warbixintan magaalada melbourne kasoo diray
saaka waa suwax ka duwan maalmaha dalkan austraaliya waxaa loo dareeray doorashadii guud ee dalka dadku waxay saaka soo dooranayaan hogaamiyaha cusub ee dalkan ra-iisul wasaare ka noqon lahaa iyadoo aroortii hore ee saaka la furay goobaha lagu codeeyo labada xisbi ee ugu waaweyn ee dalka ayaa ku tartamaya midkood inuu dowlad soo dhisi doono haddii midkood uu guulaysto soomaalidu saaku waxay safaf dhaadheer ugu jireen inay codkooda dhiibtaan qaarkood aan goobaha codbixinta kula kulmay ayaa cabiraya dareenkooda bismilah saaka waa ay dhiibtay codkaygii kolley qofka waxaa looga baahan yahay waa xaqa uu leeyahay qofku inuu odeeyo codkiisu dhiibto codkaaga wax weyn buu bedelaya waxbana waa tarayaa marka wakhti yar lestan five minutes ku bixi dooro qofka ad u aragto inaad markaa macquul yahay waana xaqaaga wey inaad gudanayso marka saaka anigu waan imi wakhti hore soo ka lahay waana markaa dhiibto codkaygii aad iyo aad baan ugu faraxsanayn odaya saaka
magacaygu waa maxamed muuse salibaan waxaanu odaynayaa runtii sahra waan siinayaa codkayga igu horreysay ay soo taagto baarlamaanka marka waxa weeye yaan loo kala hadhin ergu codka halkaasaan siinaya weeye
sanadkan baarlamanka federaalka waxaa tartamaysa gabadh soomaaliya oo lagu magacaabo sahre mustafa waxa ay saaka taagnayd goobaha lagu codeeyo iyadoo codsigeeda ugu dambeeya ay u gudbinayso codbixiyaasha saarka hor saaka doorashada iyo meesha aad taagan tahay rajada aad qabtid wallaahi rajada aad ayay u fiican tahay saaka doorashadu een dadkii asxaabteeda ahaa waa soo baxeen dadkii waa codaynayaan waxaa ahay qofka keliif oo soomaali ah oo tartankan federaalka ka qayb galay oo asalkiisa kasoo jeeda soomaali marka waxaan isku dayayaa in maxay ahayto n ay ay soomaalida iyo dadka yaqaanaba ay codeeyeen waxaana rajaynayaa natiijo oo ku guulaysay ayaan aan- ayaan rajaynayaa haddii ilaah yidhaahdo doorashadan natiijadeeda ayaa isla caawa la heli doonaa iyadoo dadkuna ay kala socon doonaan shaashadaha hadba codka halka uu marayo iyo cidda guusha hanata waana hab caalami ah oo daah furan dadku si caadi ah u arki karaan codadkii la dhiibtay iyo cidda ku guulaysata xilka madaxtinimo ee dalkan austraaliya ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka uu ruushku ku qaaday dalka ukraine waxaa isa soo taraya saameynta uu dunida ku yeeshay dagaalkaasi dalalka finland iyo sweden ayaa maalmahanba si weyn u raajicinayay inay ka mid noqdaan isbahaysiga gaashaanbuurta nato iyadoo geesta kalena uu ruushku sii- sii wado tallaabooyinka uu cadaadiska ku saarayo wadamada ururkan u hanqaltaagaya warbixintan waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil waa la filayay inuu ruushku tallaabooyin qaadayo laakiin waxaa la eegayay nooca ay yihiin khudbada uu jeediyey jamcihii wasiirka difaaca ruushku waxa uu ku sheegay in codsiga ay labada wadan ee sweden iyo finland ay ku dalbanayaan inay ku biiraan xulifada neto ay qayb ka tahay khataro milatari oo sannadihii ugu dambeeyey kusoo badanayay sohdimaha ruushka ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi wasiirka ayaa sheegay inay khatarahan ay ka mid yihiin kordhinta uu maraykanku kordhiyey diyaaradaha duqeeya goobaha istaraatiijiga ah iyo maraakiibta oo washington usoo dirayso badda baltika iyo weliba kordhinta dhoolatuska milatari ee ay xulifadooda kula samaynayaan gobolka wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay qaadayaan tallaabooyin ku habboon khatarta neto laba iyo toban unug oo milatariga ruushka ah oo saanadoodu u dhan tahay ayaa laga aasaasaya ayuu yidhi wasiirku deegaanadaasi warwar dhinaca ammaanka ah oo bilowday kadib markii uu ruushku ku duulay ukrain ayaa ku kalifay inay dalalka sweden iyo finland dalbadaan inay ku biiraan xulifada neto iyaga oo soo afjari doona siyaasadoodii dhexdhexaadka ahayd finland waxa ay ruushka la wadaagtaa soohdin dherarkeedu dhan yahay kun iyo saddex boqol iyo afartan kilomitir oo u dhiganta sideed boqol iyo soddon mayl halka sweden iyo ruushku ay leeyihiin soohdin biyomareen saameyn intee leeg ayay haddaba saldhigyadan milatari ee ruushku ka yigreelaya galbeedka ruushka ku yeelan karaan warwarka ammaanka wadamada sweden iyo finland su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed cawad maxamed oo ah falanqeeye ka faalooda arrimaha yurub degana magaalada gotemberg ee xarunta labaad ee dalka sweden cabdixaafid oo hadalkan ka soo yeedhay ruushka ee ah in eh, saldhigyo tobaneeyo gaadhaya uu ka samaysanayo eh, galbeedka yurub gaar ahaan markaasi eh, baddan baltiga waa arrin walaac weyn ku abuureysa dalalkan finland iyo sweden Eh, ruushka iyo finland waxay wadaagaan xuduud dheer oo dhuleed eh, sidoo kale sweden waxay wadaagaan eh, biyomareen dhanka badda ah taasi oo bay dhacday dhowr jeer in lagu arkay maraakiibta gujiska ee dagaalka ee markaasi ruushku inay biyaha sweden soo galeen iyo diyaarada ay leeyihiinba marka arrintani walaac weyn bay labada dalba ku abuureysaa waana waxaanay keenaysaa in markaasi arrimihii ammaanka ay markii hore ka hadleeyeen ee markaasi baqdinta ay ka qabeen inay sii laba jibaaranto ruushku in badan ma uusan jeclayn in dalalkaasi ay ku biiraan nato isagoo markaasi u arkayey in khatar weyn ay ku tahay ee dalkiisa in markaasi nato saldhigyo fara badan ay ka samaystaan meelaha ku hareereysan amaba dalalka la deriska ah sida iminkaba uu uga horyimi arrinta ukraine oo iyadu markaasi dalbatay inay ugu hore ugu biirto nato marka laysku soo wada duubo waxaa la odhan karaa ar- labadan dali walaac aada u xoogan ayaa arrintani ka qabaan waana sababta keenaysa haatan in ay dalbadaan in la dedejiyo ku-biiritaankooda nato shalay waxay ahayd markii maraykanka ay tageen madaxweynaha dalkaasi finland iyo weliba ra-iisul wasaaraha sweden kuwaasi oo la kulmay madaxweynaha maraykanka kana dalbaday in codsigooda ku-biiritaanka nato la dedejiyo islamarkaana wax laga qabto si ay uga mid noqdaan nato xogayaha guud ee xulifada neto ayaa khamiistii xaqiijiyey inuu helay codsigii rasmiga ahaa ee dalabka sweden iyo finland inay ku soo biiraan neto dhammaan wadamada xubnaha ka ah xulifada neto waa inay aqbalaan codsigaasi madaxweynaha turkiga oo dalabkan diiday ayaa iminka ilaa toban shuruudood ku xidhay dalabka wadamadaasi iyo neto khamiistii ra-iisul wasaaraha sweden iyo madaxweynaha finland ayaa madaxweynaha maraykanka kula kulmay aqalka caad isaga oo jo biden u ballan qaaday inuu si buuxda u taageeri doono dalabkooda cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna dhegeystayaal nagula nastaa heeskan dabacsan heeskaasi uu inagu luqeynaya fanaanka kim khaalid ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa dhegeystayaal laanta af soomaaliga ee v o e washington tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o e dala sidaas iyo subax wacano wanaagsan
awaan in badan in badan oo kaagu liitay igabay harraad